أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ۖ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحنكو دحجرني في سورة البقرة وحن كهد ليني أحكام الصيام إيوه واجبنتي الله سبحانه وتعالى وصوم كالواجبين الله سبحانه وتعالى وحليه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل وحل حلاليه لكم إذنك مسلمين تا وحل إذن حلاليه laylata asiyaami soomka habeenkiisa habeennimada aan maalinta ahayn waxaa la idiin xalaaleeyey alrafatu afxumadii ayaa la idiin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum haweenkiina aada ku afxumootaan taa ayaa la idiin xalaaleeyey maxaa yeelay hunna haweenkii libaasun xasilooni wey lakum idinka ayay xasilooni idin yihiin wa antum idinkana libaasun xasilooni baad tihiin lahunna haweenkii baad xasil u tihiin marka aayaddan sababka ay kusoo degtay sida imaam اlbukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo wakadalika abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-ina mid walba sunankiisa uu ku warinayo can ilbaraai bni caazibin radia allahu canhu saxaabiga baraa bni caazibna uu warinayo wuxuu leeyahay sababka aayadda ay kusoo degtay kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها أصحaabta نبga waxay ahaayeen buu yidhi haddii midkood uu ahaa maanta mid sooman yaعni aayaddan intaysan soo degin ka hor waxay ahaayeen qofka wuu soomi jiray markuu soomo habeenkii marka yacni inta uusan afurin haddii uu hurdo oo uu seexdo ama yacni maaragtay cishaha uu tukado cunno ma cuni jirin ilaa maaragtay habeenka kale laga gaaro marba hadduu seexdo yacni cunnada waa muxarabay ka ahayd hadduu hurdo ama salaada cishaha uu tukado marka wuxuu leeyahay yani saxaabiga la yidhaahda qays ibni surma alansaari ayaa wuxuu ahaa nin sooman marka maalinkii oo dhanna wuxuu ahaa mid beertiisa ka shaqaysto beertiisa buu kasoo shaqaysan jiray markii afurkii la gaaray ayuu haweentiisii u yimid haweentiisii buu u yimid markaasu wuxuu ku yidhi hal cindaki acaamu wax raashina agtaada ma yeelan leanna maanta o dhan uu soomanaa wuuna shaqaynayey habeenkii markii la gaaray ayuu weydiiyey afurkiiba wuxuu yidhi wax raashina agtaada ma yeelan oo ma haysaa markaasay tihi la waxba kuuma hayo bay tihi walaakin antaliqu faatlubu lak faatlubu lak haddaan tegayaa wax kuu raadinayaa bay tihi intay haweentii raashinka ku maqnayd faqalabathu caynuhu fanaama yacni maantao dhan tacab ku jiray oo shaqaynaya u ahaa wuu seexday hurd hurdadii baad ka qaalib noqotay haweentii markay xoogaa soo heshay oo ay timid waxay aragtay isagoo hurdayo markaase waxay tihi khaybatan laka animta yani maaragtay niyo halaag ila way la socotaa haddii maanta uu seexdo inuusan raashin dambe uusan u banaanin hadduu hurdo yani maaragtay hoog baa kuu sugnaaday iyo maaragtay miyaad seexatay bay tihi marka waxba ma uunan cunin maalinkii kale buu soomay markuu gaaray maalinta bartamaheedii durbadiibu waa miyir daboolmay yani gaajadiiba inta ka badatay fagushiya calayhi waa miyir daboolmay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay markaasaa aayadani soo degtay uxilla lakum laylata siyaami arafasu ilaa nisaa'ikum ilaa aakhiriha ayaa soo degtay markaasuu bara ibni caasib wuxuu leeyahay fafarixuu biha faraxan shadiida yani farax aada iyo aada u adag ayay maaragtay ku farxeen saxaabada mar haddii loo xalaaleeyey yani maaragtay raashinkii iyo cunadii maxaan ujeedaa iyo jimaaci iyo wixii lamidkaa loo xalaaleeyey maaragtay yani aad bay ugu farxeen marka riwaayaat aada u tiro badan ayay maaragtay mufasiriintu keenaan lakin hadihi riwaaya waxa weeye waa asaxu riwaayaati fii sababi nuzuuli hadihi laaya aayaddan sababtay kusoo degtay midda maaragtay ugu saxiixsan waa riwaayadaas wey ibnu kaiir marka uu maaragtay sii tafsiilinayo wuxuu leeyahay hadihi ruksatu min allahi tacaala lilmuslimiin waa ruksa allah uu muslimiinta siiyey yani maaragtay waa ruksa uu ilaahay siiyey dadka muslimiinta wuxuu yihi warafcun lima kana calayhi lmru fi ibtidaai lislaam arrinkii islaamka markuu bilowga ahaa jiray ayaa dadka laga kor yeelaya dhibkii jiray buu alla ka kor qaaday arrinkii jiray markaasu wuxuu yidhi sababka arrinkii awalan islaam jiray muxuu ahaa yani hadalkii hadda riwaayada aan soo sheegnay oo kale ayuu ka hadlaya fa inahu kaana idaa aftara axaduhum qofkood haddii uu afuro inamaa yaxilu lahu laklu washurbu waljimaacu waxaa u banaan markuu waktiga afurka la gaara inuu wax cabo uu wax cuno oo xaaskiisa u tago ayaa u banaanay ilaa salaati alcishaa'i aw yanaama qabla dalika salaada cishaha ilaa uu ka tukado ama uu seexdo intuusan maaragtay wax cunin horteed ilaa uu ka gaaro marka wuxuu yidhi marka famataa naama hadduu seexdo qofka ou salla alcishaa ama salaadii cisho uu tukado xaruma calayhi alطacaamu waalsharaabu waljimaacu ila alleylati alqaabila waxaa ka xaaraama hadduu seexdo ama wax uu cuno yani waxaan ujeedaa cishaha uu tukado cunadii iyo cabitaankii iyo utegidii xaaskiisa habeenkii xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa habeenka dambe uu ka gaaro marka fawajaduu min dalika mashaqatan kabiira dhib weyn ayay marka muslimiintii kala kulmeen markaasuu faanzla allahu hadihi alaaya uu soo dejiyey ruksada ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey laylata asiyaami soomka habeenkiisa waxaa laydiin xalaaleeyey alrafadu rafadka aslu rafad xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa alqawl alfaaxisha la yidhahdaa qawl lfuxshi hadalka xun ku hadlidiisa ayaa la yidhahdaa marka sidaa darteed afxumo baa laiska leeyahay rafad sidaasaa loo jeedaa taasaa la yidhaahdaa laakiin xaqiiqada sida cabdullahi bni cabbaas oo ku fasirayo saxaabada ay ku fasir ay taabiciintii rag badan oo ka mid ay ku fasirayaan a'immadii waaweyneed ee salafka ay ku fasiraan sida masalan cafaa oo kaleeto mujaahid oo kale saciid ibni jubayr taawuus yacni maaragtay saalim ibni cabdillaahi camr ibni dinaar xasan albasri qataada maxamed ibni shihaab azuhri daxaad ibraahim annakhaci a'imadaasoo dhan ay ku fasirayaan sudiyi cataa lkhuraasaani muqatil ibni xayaan macnaha ay ku fasirayaan waxa weeye alrafadu wa aljimac ayaa loo jeedaa marka waxaa laydiin xalaaleeyey laylata siyaami soonka habeenkiisa alrafatu jimaaci baa laydin xalaaleeyey yani afxuma markay leeyihiin yani jimaaca iyo muqadimaadkiisii wey haweentiisa markuu wax ka talbaaya iyo isagu kula hadlaya iyo maaragtay jimaaca uu ka doonaya baa loo jeedaa muqadimaatu jimaacaas alrafat afxumada loo jeedaa wey saasay leeyihiin ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحول يجري إن الله حيي كريم وحول يجري يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عني به الجماع ساس عبد الله بن عباس يجري الله هو الله مارتي حشود بدن وكريم هو وناسن marka hadalka ma tasriixiye kinaaya buu ku sameeyaa maaragtay yani ma hadalka waa sarbeebaa weeyaan sida ma caddeeyo diirka kama qaado marka wuxuu leeyahy wax alla wixii qur-aanka dhexdiisa lagu sheego oo maaragtay mubaashara haddaa aragtid waa arki doonaa fal aana baashiruuhunna ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala mubaashara ad arki mulaamasa baad arkaysaa min qabli an tamasuuhunna baa laleeyahay mulaamasa baad arkaysa إفضاء بات أركيسا وقد أفضى إليكم وقد, وقد أفضى سلا سوكرة يا يا وقد أفضى بعضكم إلى بعض بقرآن كو أركيسا الدخول بات أركيسا يعني ما ارتقلتان رفض كان وهذا الشيء كل بود حوليه فإنما عني به الجماع وحلو جيدا جماع با كل بود هو فسرايا معناها أيام ما رتلوا فسري مرك الله وحو حلال يدك مسلمين تعال alrafatu ilaa nisaa'ikum haweenkiinnii jimaacoodii aada u tagtaan ayuu rabbi idin xalaaleeyey haweenkiinnii weeyaan markaasuu rabbi sababka loogu xalaaleeyey yani maaragtay haweenka waxa ay u yihiin cilaaqada ka dhaxaysa iyo sababka ayuu noo sheegay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna libaaska laba macnoba waa lagu fasiraa macnihii hadda aan marnay waa lagu fasiraa waxaana ku fasiraya in badan oo salafkii ka mid ah mufasiriintooda sida cabdullahi ibn cabaas iyo mujaahid iyo saciid ibn jubayr iyo xasan albasri qataada iyo sudiy iyo muqatil ibn xayaan kulli way ku fasirayaan hunna libaasun lakum oo libaaska waxay leeyihin hunna sakarun lakum xaqil bay idin yihiin haweenkiina ninka wuu ku xasila yani xasil baad idin yihiin ood ku xasilaysaan wa antum libaasun lahunna idinkana wa antum sakarun lahunna yani idinkana xasilooni baad utihin waad ku xasilaysaan ayagana way idinku xasilayaan idinkana waad ku xasilaysaan wey way idinku xasilayaan haweenta ninkeeday ku xasishaa ninkuna xaskiisa waa ku xasilayaayo waa ku qaboobaayo way ku degaan weeyaan waa sakan wey macnahaas aimadaas ayaa ku fasiraan waxayna la mid tahay leeyihiin qur-aanka aayadaha ku jiro huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha sukuunkaas liyaskuna ilayha inuu u xasilo darteed ayaa lagu fasirayaa bay leeyihin waxaa la mid ah aayadda fi suurati ruum ku jirto allah uu leeyahay ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة محو إلهي سائل كجدك لتسكنوا إليها معناها أي كفسران أو سكن لجدك ربيع بن أنس مركو آية فسر أيها أستقوح إليه لباسك عادقة لبسك عادقة بكفسرين wuxuu leeya hunna haweenkii libaasun ay lixaafun go' weeye labis weeye lakum idinkay libaas idin yihiin labis bay idin yihiin yani wa antum idinkana libaasun labis baa tihiin lahunna haweenkii baad labis u tihiin yani libaaskii wuxuu leeyahay yani rabiic bn anas hunna lixaafun lakum wa antum wa antum lixaafun lahunna labis baa isku tihiino adigana astur baa u tahay iyadana astur bay kuu tahay marka waxay leeyihiin waxaa labada qofood haweenka ninka iyo xaaskiisa waxaa libaas laiskugu yani loogu magacaabay mufasiriinta waxay leeyihiin lijtimaacihimaa fii thawbin waaxidin xataa yasiira kulla waaxidin xataa yasiira kullu waaxidin minhuma lisaaxibihi kathawb aladii yalbasahu yani waxay leeyihiin waxa loogu magacaabay hal go' keliya bay wada huwanayaan ninka iyo xaaskiisa ilaa ay maaragtay noqdaan labadoodii midba midka kale oo u noqdo jirkooda markuu isqabsado midba midka kale go-i oo labisanayo kaleeto uu noqdo marka waxaa la rabaa waa astur wey ninkan haweentii waa asr u yahay haweentuna ninkeeda asr bay u tahay waa taas weeyaan walidaalika waxaa la diiday asraarta dhexdooda in la bix inay bixiyaan waa mamnuuc wa sirta ninkii xaqiisa ka dhaxayso inay gudbiyaan xataa waa xaraam weeyaan huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله الله وحو أقيهي أنكم إذنك مؤمنين تهداتهين كنتم إذنكوا كنتم إنا أحيدين أن أنكم إذنك كنتم إنا أحيدين تختارونك وخيانه أنفسكم نفتينك وخيانه إنا أحيدين أيو الله أقى نفتينا الظلمين جلتين ووحي ليهين يعني ما رأيتين aayaddan sida maalan imaamu lbukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo yani maaragtay bara ibni caazibna uu ka warinaayo wuxuu leeyahay markii bisha lamaa nazala sawmu ramadaana ramadaanka markuu soo degay soomkiisii allah uu waajibiyey laa yaqrabuuna nisaaa ramadaana kullahu habeenka ramadaanka dhammaantii dumarkooda uma aynan dhowaan jirin wa kaana rijaalun yakunuuna anfusahum rag marka maadaama haweenkiinana ka fogaada la yidhi rag waxaa jira naftooda khiyaanayo amarka ku xadgudbaya oo haweenkoodii si tuugaa ugu tegay oo maaragtay la seexanayo jimaacu ka dhacay markaasaa allah aayaddan soo dejiye uu leeyahay calima allahu anakum kuntum takhtaaruuna anfusakum allah wuxuu maaragtay og yahay uu ka warqabaa annakum idinku kuntum inaad dhaxaydeen takhtaaruuna anfusakum naftiinna inaad dulmin jirteen ood khiyaani jirteen markaad xaasaskii la idinka reebay tegitaankooda intaad sooman tihiin aad u tagteen sidaa darteed ayuu fataaba calaykum allah subxaana watacaala idinka tooba aqbalay wa cafa cankum ounan idin cafiyey marka tawbadan ilaahay ou ku soo noqday laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan fataaba calaykum yani dembigii idinka dhacay oo khiyaanada ahaayee haweenkiina aad u tagteen laydinka reebay ayuu rabbi idinka idinkaga soo toobo aqbalay waana idiin cafiyo dembigiinabuu idiin dhaafo wuu noqon karaa waxay kaloo ku fasiraan tawbadan iyo cafwigaba in loo jeedo attakfiifu canhum biruksati walibaaxa mar haddii ilaahayba u rugseeyey habeenkii oo dhan inay haweenkoodii la seexdaan oy jimaacaan yani allah u ogolaaday waa takfiif wey fududaynta lafteeda tawbada waa lagu magacaaba marka fataaba calaykum allah wuu noqdayo bitakfiifi cankum inuu xukumkii idinka fududeeyey ayuu kusoo noqday wacafa cankum waana idin cafiyey weeyaan oo taysiirka iyo tawsacada uu idin siiye waasacnimada uu idin siiyey ayuu rabbi idinku cafiye weeyaan falaana baashiruuhunna falaana haddadan la joogo waa marka aayadda soo degayse haddaa mu'miniintii tihiin baashiruuhunna haweenkiinii jimaaca oo u taga xalaal buu idiin tahay weeyaan waktigaan waa lidiin ogolya habeenkiina u tagtaan wabtaquu dalba oo raadiya doona maa kataba allahu alla wixii uu qoray lakum idinka uu idiin qoray wuxuu rabbi idiin qoray oo allah idiin waajibiyeyna oo idiin qoray raadiya oo owlaadii ah weeyaan marka fal'aana baashiruuhunna waa taas weeyaan jimaaci baa loo ogolaaday mar haddii awal maxduur uu ka ahaa mamnuuc uu ka ahaa allah subxaana wa tacaala waa u ogolaaday weeyaan marka almuraadu bilmubaasharati huna aljimac sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo falaana baashiruuhunna ay jaamicuuhunna haweenkiina u taga weeyaan waa laidiin ogolaaday weeyaan wabtaquu dalba oo raadiya doona maa kataba allahu lakum wuxuu rabbi idiin qoray raadiya lanna maqaasida guurka loo guursado waxaa ka mid a min maqaasidi aziwaaj waxaaba ka mid ah awlaad inuu ilaahay qofka siiyo oo nasli ou helo farac ka haray inuu ilaahay siiyo ayaa ka mid ah sidaasaa guurka maqaasidiisa ka mid ah maqaasid badanna waa uu leeyahay laakiin tan baa ka mid ah marka wabtaquu maa kataba allahu lakum wuxuu rabbi idiin qoray oo min alwaladi ah raadiya oo talba saasaa loo jeedaa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا عنا جماعي والله أقراري عبتانكي عنتاكي نسلو كلا إلهي هو أقراري وكلوا عنا واشربوا عبا هبينكي انت صومنتهين حتى يتبين inta uu ka caddaado lakum idinka uu idinkaga caddaado alkhaytu alabyadu yacni iftiinka subaxa iftiinkiisa oo idiin caddaado min alkhayti alaswadi habeenka mugdigiisa oo idinkaga caddaado yacni alkhayt alabyad yacni waxay dhahaan yacni liilankii caddaa oo idiin caddaada macnaheedu waxaa loo jeedaa iftiinkii subaxay aad heshaan unbaa loo jeeda min alkhayt alaswadna habeenkii mugdigiisa uu ka caddaado weeyaan saasaa loo jeeda xataa yatabayana inta uu ka caddaado lakum idinka uu idinkaga caddaado alkhayt alabyadu yacni subaxii iftiinkiisii oo idiin muuqdo idiin caddaado min alkhayt alaswadi habeenka mugdigiisa oo idinkaga caddaado min alfajri xaala kownihi min alfajri subaxa iftiinkiisa fajrigii uu ka mid yahay aroortii subaxnimada waa waa beriga uu ka mid yahay marka min alfajridan yani jaar majruurka oo min alfajri ah waxaan leenahay yani waxa weeyaan waa waa la xaalayni damiirka oo min alkhayt alabyadiba horeeto ah ku jiraahi ayaa laga xaalaynaya weeyaan xaala kownihi khaydka abyadkaahi min alfajri uu ka mid yahay waa beriga uu ka mid yahay wey fajrigu waa waa beriga weeyaan marka habeenkii markay qoraxda dhacdo laga bilaabo ilaa fajarka salaada subax oo ka dhashaay cunitaanka iyo cabitaanka iyo jimaaca intaba waa kuu bannaan yahay intaba waa kuu bannaan yahay markaasuu rabbi yidhi uma atimu siyaama soomkii dhammaystira dhammaystira oo taam yeela ila layli habeenka kale intii laga gaaro mar haddii fajarka uu bilowdo sooma soomkiina dhammaystira ilaa laga gaaro habeenka dambe ayuu rabbi subxaana wa tacaala sidaasuu odhanaya weyaan marka alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi waxa weeye nabigeena noo fasira calayhi salaatu wasalaam alkhayt alabyad maxaa loo jeedaa alkhayt alaswadna maxaa loo jeeda oo macnaha ku sheegna un weeyaan xadiid bukhaari iyo muslimba iyo keyrkoodba ay warinayaan cadi bni xaatimna uu nabiga ka warinaayo calayhi salaatu wasalaam cadi bni xaatim wuxuu leeyahay lamaa nazalat hadihi alaaya aayaddaa markay soo degtay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri markii soo degtay ayaa wuxuu leeyahay camadtu ilaa caqaalayni laba xarig ayaan soo qaatay buu yidhi aan u kasdoon doontay markaan soo qaatay yani axaduhumaa aswadu walaakharu abyad mid madow iyo mid cad baan soo qaatay laba xarigoo mid madow yahay midna uu maaragtay cad yahay baan soo qaatay buu yidhi markaasuu yidhi fajacaltuhumaa taxta wisaadati barkintayda hoosteeda ayaan geliyey buu yidhi labadoodii ayaan gelshuu yidhi marka wuxuu yidhi fajacaltu anduru ilayhima habeenkii markastan soo kacaba labadii baan soo bixinay laanna guri mugdiu ku jiraa yani wuxuu u qaatay tafsiirka aayadda wuxuu u qaatay habeenka markaa guriga ku jirtaan xarigga cad iyo xarigga madow ilaa ay idiin kala caddaadaan cunadii cuna yani saasoo kaleba u qaatay laba xarigo marka gurigiisa barkinta hoos gashtay mar kastan soo baxaba wuxuu leeyahay falaa yatabayanu liya alaswadu min alabyadi mar kastan soo bixiyon fiiriyaba kan madow iyo midka cadmaba kala garanayba ima kala labadaba uma jeedo maarat waxa kala garan kara maaha markaasu wuxuu yidhi yani mid kalama garan kara buu yidhi falaa yatabayanu liya alaswadu min alabyad wala alabyadu min alaswadi midna ninka kale kama garan karo buu yidhi markaasuu yidhi falama asbaxtu غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعته صدح مركو آجي إيبري بان نبي كوكا لهي وحي حالي آن سميان وشيغي وان كو إربو يري لبدا حريق بماشا قشتي الله نسدا سويري مارت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى مارت وإيك العدان وإيه سلاسة مركا حالكي وأون نقضي مركي انت نبي قانو شيغي بان نبي وحي يري إن وسادك العريض niyow barkintaadu waa weyn tahay barkin weyn baad ku jiifataa bu barkintaadu waa weyn yani wuxuu ujeedaa ina wasaadaka lacariidun yani waa masal carbeed waaye masalay carabtu isticmaasho weeyaan waxaa la yidhaahdaa qofka haddii barkintiisu ay weyn tahay qoortiisuna waa weyn tahay saasaa loo jeedaa qoor weyn buu leeyahy marka qofka haddii qoortiisu weyn tahay degdeg waxba uma fahmo wey yani saasaa loo jeeda qof degdeg wax u fahmi karo maaha waa qof beriida wey saasoo kale weeyaan marka ina wasaadaka lacariidun buu yidhi markaasuu u fasiroo yidhi inamaa dalika bayaadu nahaari wa sawaadu lleyl macnaha loo jeedo laba xarig maaha waxa loo jeede waa habeenka mugdigiisa iyo maalinta subaxa iftiinkeedaba waxa loo jeede ma ahan laba xarig maaha waxa laga hadlayo weeyaan marka nabigeena marka fasiray calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan alkhayd alabyad waxaa loo jeedaa waa fajarkii wey subaxi markuu waagu iftiimo weeyaan alkhayd alaswadna waa habeenka mugdigiisii weeyaan marka ilaa labadaa idiin kala caddaadaan oo fajarka la yidhaha fajru saadiqa ile laba fajaraa jirto mid waxaa yidhaha fajru lkaadiba la yidhahda waa midkaas dheeroo mustatiilka ah weeyaan aada u dheer midkaas hore ee suxuurta waktigeeda ma aha waa midka subaxa waaga uu ku bariyo fajru saadiqa la yidhaahdo kaa markii la gaaro ayaad cunada joojinaysaa cabitaanka joojinaysaa jimaacaadan samaynayn waktigaa marka la gaaro weeyaan markaasuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala uma atimu siyaam soonkii dhammaystira ila leyli habeenka laga gaaro ilaa habeenka dambe aad ka gaartaan soonkiina dhammaystira marka waxaa la rabaa qoraxda markay dhacdo oo habeenkii baa bilowday mar alla markay dhacdo qofka muslimka inuu afuro baa la rabaa maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari muslimba ku sugan yani maaragtay xadiidu cumar ibn khataab radi allahu canhu wuxuu leeyahay ida aqbala alleylu min haahuna وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم يعني مر هدي هدينكي ما ركتي أو هل كسو قابل إلا ذلك حقه كب الله بنيا تينك أنتو كنت بيا هدينك أنتو مكتب حق كسو بالله ما نمتين هل كان يكسو جيستو أي دماتو قفك صومنا وأو أفري marka macnaheedu waxa weeye qoraxda mar alla markay dhacdo la hubsadaba qofka inuu afarka dedejiyo ayaa la doonaya لأن حديث وحاول ولي صريح قصي نبي أنه كنت المام حديث سهل بن بن سعد الساعدي وبخاري مسلم بكل لي أو رسولك كس سيح الديويري خيرية أمضى وحكجرتا أمضى مسلمين خير كذا وحكجرة أنت يا أفرك تدجينا يعني وحوري لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة مرك أفرك إلا الدجيو أيال الرباوية ثم أتم الصيام إلى الليل صوتي نتمايسكر إلى هذيك الليل markii habeenkii la gaaray qoraxdu dhacdana oreha laga afuro weeyaan walaa tubaashiruuhuna waantum caatifuuna fi lmasaajid yani qaacido kaleo haddana ilaahay na siina xugum kale ayaa nala siinaya qofka haddii uu muctakif yahay ama ramadaan ha ictikaafo ama hayru ramadaan ha ictikaafo mar hadduu ictikaaf yahay oo masjid oo ku ictikaafayo in xaaskiisa uu tagaa waa mamnuuc wey waxyaalaha ka reeban bay ka mid tahay kiibuu marka allah noo sheegi uu leeyahay ولا تباشروهن هوينكيني هجماعنا هجماعنا وأنتم إذنكو عاكفون كوا نجئة في المساجد مساجد إلهي كن نجئة مساجد إذنكو كن نجئة واعتكاف كجرتان هوينكينا جماع حلا إيماننا يعني إن قفكوا جماع لي ماذو أي أمارة ممنوع كأهويا مركز النبي عليه الصلاة والسلام رمضان كو اعتكافي جري maarata masaajidkiisa masjidkiisuna ku ictikaafi jiray masjid nabiy sal allahu alayh wasalam ayuu ku ictikaafi jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh marka allah wuxuu ka xarimay haweenka in habeen iyo maalin midkay doontaba ha noqotee yani habeenku ay banaan tahay ma dhahayso habeenba ha noqote haddaa muctakif tahay haweentaadu waa maaragtay xaraamay kaata intaa ictikaafka ku jirto weyaan maxaa yeelay yani waxa weeyaan nabigeena wuu ictikaafay salawaatu llahi wasalaamu calayh haweenkiisana wuu ictikaafay naska aayaddana wuxuu tilmaamay yani inay xaaraam tahay oo mamnuuc tahay nahyi ay tahay allahna naga reebay qofka muctakifka inuu xaaskiisa uu jimaacana laga reebay walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna waantum caakifuuna fi lmasaajid ayuu rabbi leeyahay xadiid saxiixka ku jiro caaisha radi allahu canha ay warinayso wuxuu maaragtay odhanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان بشر رمضان طبعا كيدا درلي أيو نبي اعتكاف جري أكاس كدم اعتكاف كيسا حتى توفاه الله عز وجل إلى إلهي كأوفصره نبي طبعا كدموا اعتكاف جري ثم اعتكف أزواجه من بعدي حاسس كيسنا وش كدم بي واعتكاف جرين يعني أيقنا سلاس وكلا طبعا كدم لي أي مارس كو اعتكاف جرين مسجد كويان marka ictikaafku waxa weeye waa mashruuc ama ramadaan ha noqdo ama hayr ramadaan in la ictikaafo haddaba ictikaafka masaajidda lagu ictikaafayahay culammadu waxay leeyihiin oo fuqahada ama maaragtay u badan yihiin in masjid kasta oo jaamica masjid kasta oo jaamica in lagu ictikaafi karo sidaasay leeyihin qofka inuu ku ictikaafi karo laakiin waxaa laga yaabaa naska ayaan agtooda ama ansixin oo aan saxiix noqonin ama ayan ama aan soo gaarin laakiin xadiid ayaa sugan oo nabigeenna ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam sheekh naasirna maaragtay uu tasiixinayo hortiina aimad badan ay tasiixiyeen nabiguna uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam la ctikaafa ila fi lmasaajid talaata saddex masjid mooye meel kaloo lagu ictikaafi karaahi ma jirto marka haddii xadiidku ansaxo sheekh kasta kulligiis aimadeenii horeeto waaweynaa madhabkiisii un weeyaan maxaa yeele waxay dhihi jireen fain saxa alxadiidu fa huwa madhabi sidaasay dhihi jireen marka xadiidku hadduu saxiix noqdo waa madhabka dadka muslimiinta ay leeyihin aimadeenu ay lahayd weeyaan saddexda masjid waa kuwe waa masjid alxaraam iyo masjid الnabiyi salى اllahu alayh wasalam masjid aqsa masjid aqsa bayt اlmaqdis saddexdaas masjid waxaan ahayn laguma ictikaafi karo ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka hadduu ansaxana inaan qaadana waa nalaka doonaya wey tilka xuduud اllahi falaa taqrabuuha tilka taa lasoo sheegay oo axkaamtaas axkaamu siyaam ah iyo ictikaafka yani allah uu ka soo warramay soonka axkaamtiisii iyo ictikaafkaas rabbi noo soo sheegay waxa weeye xuduudullahi alla soohdintiisii weeyaan soohdimihiisii weeye ou dhigay oo addoommadiisa uu dhigay marka mar hadday soohdin tahay falaa taqrabuuhaa soohdintaas ha u dhowaanina yani inaad dhaaftaan la iska daa ha u dhowaanina allah sidaas uu leeyahay subxana wa tacaala falaa taqrabuuha marka yani axkaamtii iyo maaragtay mancigii allah uu sameeyey ayaa xuduud lagu tilmaamay leanna waxaa la yidhahdaa aslu lxaddi waxaa la yidhahda waa almancu wey xad marka la yidhaahdo waa shay la reebayo weeyaan marka xuduud baa lagu tilmaamay yani maaragtay inaan yani xad soohdin ay tahay oo aan la tallaabi karan in lagu tuso weeyaan in lagu tuso darteed baa xad loogu tilmaamay wey walidalika ninka carabta waxay yidhahdaan bawaabka ninka la yidhahda waardiyaha iridda taagan waxay dhahaan xadaaday dhahaan xadaaday dhahaan maxaa yeelay liannahu yamnacu nnaasa min addukuul iridda wuxuu u taagan yahay dadka gelitaanka inuu ka reebo inay dadku galaan ayuu u diidaa marka sidaasaa maarata xadaad loogu magacaabaya falaa taqrabuuha ha u dhowaaninina hana tallaabinoo ha dhaafinina waa sohdin allah subxaana wa tacaala ou maaragtay idiin dhigay weeyaan kadalika yubayinu llahu lakum aayaatihi kadalika yubayinu allahu aayaatihi linnaas lacallahum yattaquun kadalika ay kamaa bayana asiyaama wa axkaamahu sidou rabbi subxaanahu watacaala soonka iyo axkaamtiisa u caddeeyey wabayana alictikaafa waaxkaamahu ictikaafka iyo wixii axkaam ka ratibmaya oo u caddeeyey yani sidaas oo kale ayuu yubayinu llahu alla u caddeeyaa aayaatihi aayadaha kaleo intaan ka soo haray oo dhan ayuu u caddeeyaa linnaasi dadka ugu caddeeya wuxuuna ugu caddeeyaa calaa lisaani nabiyihi muxamedin sala allahu alayh ali wasalam nabiyullaahi moxamed carabkiisa ayuu ugu caddeeyaa weeyaan marka aayaadka ilaahay uu jidaynayo axkaamta uu jidaynayo awaamirta uu amrayo waxa uu reebaya sida kuwaas uu noogu caddeeyay axkaamtaas ayuu allah aayaadka ka soo horoo dhanna uu u caddeeyaa weeyaan ilahay sidaasuu u caddeeya maxaanada kugu caddeeyey wuxuu allah leeyahay maxaa dadka loogu caddeeyey lacallahum yattaquun lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay baqaan oo dadkii maxaarimta waxa rabbi uu ka xarimay ay iska ilaaliyaan oo amarka ilaahay ay ateecaan oo sida ay ugu hogaansamaan ayay mudan yihiin sidaasoo kale buu rabbi leeyahy walaa takuluu amwaalakum baynakum bilbaili watudluu biha ila alxukaami litakuluu fariiqa min amwaali nnaasi bilitm waantum taclamuun aayaddan nahyi kale shay kaleana laka reebi allah wuxuu leeyahay walaa takuluu ha cunina ha cuninina dadow amwaalakum xoolihiinii oo baynakum idinka dhexdiinna ah bilbaail baail ha ku cuninna xaqdarro ha ku cuninina saasuu rabbi odhanaya subxaana wa tacaala marka walaa taakuluu amwaalakum yani hadda daahirka aayadda waxaa ujeedaa maalkaagii ha cunin in lagu leeyahay maalkiina ha cuninina macnaheeda baail ha ku cuninina adiga kaaga ha cunin ma aha macnaheedu waxa weeyaan laa taakuluu amwaala khayrikum dadka aan idinka ahayn xoolahoodii ha cuninina wey adiga xoolaha dadka muslimka ha cunin baatilna ha ku cunin saasaa loo jeedaa maxaa yeelay yani waxaa la yidhi amwaalakum dadkii baa loo idaafeeyey xoolihii baa loo idaafeeyey inay leeyihiin maxaa yeelay xoolaha qofka muslimka oo walaalkaayo uu leeyahay waa xoolahaagoo kaleeto weya xoolahaagoo kale la mid yihiin marka sida aadan xoolahaada in lagu tacadiyo laguna xadgudba aadan u doonaynin walaalka xoolihiisa ku xadgudbin saasaa loo jeeda maalkiisa ixtiraam xushmee sidaasoo kale baa leeyahay walidalika ibnu jariir الطabri markuu fasiraayo raximah اllah markuu aayaddaa fasiraayo wuxuu leeyahy yacni tacaala dikru bidalika allah yani dikrigiisaas hasaro mare wuxuu arintaa ula jeedaa buu leeyahay walaa yaakul bacdukum maala bacdin qaarkiin qaarka kale maalk- maalkiisa younan cunin buu yidhi fajacala bidalika wuxuu allah ka yeelay akla maala akhiihi bilbaili kalakli maala nafsihi bilbaili allah wuxuu ka yeelay buu yidhi walaalkiis xoolihiisa markuu baail iyo xaqdarro ku cunayo asagoo xoolihiisa xaqdarro ku cunayo kaleeta baa lagala dhigdhigi weya marka qur-aanku way ku badan tahay khitaabka sidaas oo kale inta dadka loo nisbeeyo walaalhoodna loo jeedo aaday ugu tiro badan tahay markuu ilaahay leeyahay walaa talmizuu anfusakum naftiinna ha ceebaynina baa laleeyahay walaa talmizuu anfusakum naftiinna ha ceebaynin yani walaalka ha ceebaynin wey saasaa loo jeeda walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinina marka la oranayo walaalkaa ha dilin wey yani saasoo kale baa loo jeeda marka aayadda taasoo kale bay la mid tahay walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum xoolihiinna xoolaha walaalihiin ama qaarkiin qaarka kale xoolihiisa oo baynakum dhexdiina ahaaday bilbaaili baail ha ku cuninina yani baail ha ku cuninina baail waxaa la yidhahdaa xagga luqada albailu addaa'ibu zaa'ila la yidhahda shayga tegayo zuulayo aan reed ou leeyahay aanan jirin ayaa baailka la yidhahdaa weeyaan marka baatil xoolihiina ha ku cuninina allah leeyahay subxaana watacaala marka baatilka xoolaha lagu cunaayay anwaac fara badan buu noqon karaa noocyo badan ayaa baatilka xoolaha dadka muslimka lagu cuno buu noqon karaa waxaa lagu cuni karaa baatilka noqonayo walaalka xoolihiisa markaa khasbi ku qaadato markaa boobto xoog ku qaadato waa baatil wey ila isaga raadi kamaa waad ka xoogteen wey yani alqasbu walnahbu baa la yidhahdaa waa baatil xoolo aad baatil ku cunto noqonaya waxyaalaha lahwiga lagu qaato waxa lagu daahoo kale xoolaha waxa lagu qaato ayadana baatilkay soo gashaa qamaarkao kaleeto waxyaalaha lahwiga oo dadku ay xoolaha iskaga dishaan baatilkiibuu soo gelay xoolaha qamaarka kaa soo galay waa xoolo xaraama weeye baatil aad kusoo heshay weye waxaa ka mid a masalan baatilku waxaa ka mid a haweenta muqaniyada la yidhaha ama nimanka muqan- muqaniyiinta la yidhahdo heesaayaashaoo kaleeto masraxiyaadka xoolaha ay qaadanayaan oo dadkii maaragtay riwaayadaha dhigaya oo dadka u heeso oo magaciisiga ah xoolaha ay qaataan waa akla amwaal annaasi bilbatil batilay ku cunayaan dadka heeso ah heesaayaasha waa soo gelayaan weeyaan hal yani batilkay soo gelayaan waxaa ka mid a masalan waxyaalaha batilka lagu qaato rishwada waxaa la yidhahda laaluushka waxaa la yidhahda xoolaha masalan nin baa been ka xayiran tahay ilaa ilaa ninkaan ama dawladii shaarkeediiba wataa ama dan kale maaragtay ama xaakim weeye ama qaadi weeye rishwo isii leeyahy laaluush isii markaasan xukunka kuu fulin ama hawshan kuu qaban waa baatilkay soo gelaysaa weeyaan anwaacda baatilkaa ka mid a baatilka xoolaha lagu cuno waxaa ka mid a khiyaanada amaanaa laguu dhiibto waad khiyaantay yani maaragtay wadeeca laguu dhiibtay wad- waxbaa l- lagu caariyeeyey ama wadiica lagaa dhibtay amaane iyo iyo maaragtay ma- maxaa la yidhahdaa caariye wax aad soo caariyeysatay oo kaleeto baad wixii baad boobtay oo dacday ood maaragtay khiyaantay iyadana waxa weeye akli amwaal annaasi bilbatil ay gelaysa waxaa la mid a akli amwaal annaasi bilbatil oo batilka soo gelayo yani xoolaha lagu bixiyo mahrulbaqiy haweenta jirkeeda ka ka macmushtarto xoolaha la siiyo waa baatilkaas weeyaan jirkeeda markii macsi lagu samaynayo waxay gelaysaa yani biariiqi waxay gelaysaa albaatil min anwaac albaatil ay ka mid tahay xoolaha lagu cuno waxaa la mida yani maaragtay xulwaan lkahin waxaa la yidhahda dadka qeydkan ka waranaa yidhaahda iyo xidigahaanu fiirinaa iyo maaragtay faal baan dhignaa iyo waxyaalaha maaragtay tusbaxa baan fiirinaa iyo khad baan fiirinaa iyo waxay yidhaahdo caraafiinta iyo kahanada kuwa loo yaqaano xoolaha ay qaataan ama waa ishaareeyaayo maarata waxbaan ka warrama ishaaro wadaad baan aha waa ishaarayni xooloo ku qaatoo dhan waxa weeye akl amwaal annaasi bilbaatil ayay soo gelaysaa weyan xulwaanulkaahin waxaa ka mid a khamrada waxa laga helo khansiirka qofka hadduu ka shaqaysto waxa uu ka helo waxyaalahaasoo dhanba baatilkay soo gelaya waxaa ka mid a ribada oo lagu shaqaystaa anwaacda xoolaha baatilka lagu kasbado ayay ka mid tahay sariqada iyo tuugada soo gelayso marka wax la xisaabin kara ma aha wax alla wixii ariiqaas aan sharciga ahayn ku yimaado oo idil waxa weeye wa aklu amwaal annaasi bilbaatil weeyaan marka allah waxaasoo idil wuu reebay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili baatil xoolihiina ha ku cuninina allah sidaasuu leeyahy watudluu biha ila alxukaami watudluudan yani ficilkaas tudluu la yidhahdo waa majzuum waa reeban yahay waa ujeedaan wuxuu ku cadfan yahay laa ta'kuluuda horeu ku cadfan yahay لا ت... ولا تأكلوا أموال الناس بينكم بالباطل وتدلوا ولا تدلوا هأرارقننا هنأطورننا بها يعني أمواشاس حال كيدي أرمهيدا أمور تيدا أي ب... يعني بها لو حلوجنا بأمور الأموال حولها أرمهودنا إلى الحكام مدحدي دتك مدحنا هاي حكامتا أو تورننا أو هأردننا أو كريالننا litakuluu maxaaddan ugu kor yeelaysaan ood ugu ridaysaan litakuluu inaad cuntaan fariiqan qayb oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda ka mida bilbaaili baail inaad ku cuntaan yani xaqdarre inaad ku cuntaan bilismi dembi inaad ku cuntaan mawjiid litakuluu inaad cuntaan fariiqan qayb oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda ka mida bilismi dembi inaad ku cuntaan yani cudwaan iyo xadgudub inaad ku cuntaan darteed ha u samaynanina وأنتم والحال أنتم إذنكبا تعلمون كوا أبآتين إن حولها ولالك باطل أدفعون يسو هذا أبو قرن أيويا مرك أصل كالإدلاء وحل إلى هذا يعني أصل كذا حق لقاب أحان وحل إلى هذا إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر بار إلى هذا ولا أنت مرك مارك عيد كل الدو أيال إلى هذا فلان أدلى دلوه وأنك وقلت ماذا ما مارت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وذاك التاسو كلوي فأدلى دلوه مركا الإدلاء ورار عندك عيلك ولاد أكل دوكرة تاسا لو جيدا مركا وحي ليهين معناها علي بن أبي طلحة وكوفة السريو بسنده علي بن عباس عبد الله بن عباس رواية علي بن أبي طلحة علي بن عباس وروايين سنة أهم مركا اللي يراهدو يعني مارتي مدة آده قيمها بدن وين riwaayadaas aimadu aad u ammaanaan weeye diqadeeda iyo saxiixnimadeeda aad u sarraysa bay ka mid tahay cabdullahi ibni cabbaas wuxuu leeyahay aayaddan macnaheedu waxa weeye waxa weeyaan nin yakuunu calayhi dayno xoolo ayaa maarata yakuunu calayhi maalan xoolo ayaa dushiisa ah dad buu xoolo ka soo qaatay ama dayn buu soo qaatay iyo wax lamid ah marka uu soo qaadanayana walaysa calayhi fiihi bayina wax markhaatiya labada qofood markuu xoolaha kale laga qaatay iyo asaga markuu qaadanayay wax markhaatiya meeshii ma joogo markuu yani xoolihii ogaaday inaysa wax markhaatiya lahayn waktigoodina la gaaray fayajxadu lmaala wayukhaasimu ila alxukaami wuu ku diidaya wuxuu leeya waxaan kaa qaba lama arko xoolihii oo soo qaatay ayuu inkirayaa yuu leeya waxba kaama qabo wuu ku diidaya markuu diido ayuu marka waxaa loo yani maaragtay uu u dacwoonaya xaakimkiibuu u dacwoonayaa uu leeyahay arrintii ha loo kor yeelo wey asagoo og inay xaqa dushiisa ay ku sugan tahay inuu xaqa dushiisa saaran yahay marka waa nin yani maaragtay ismi xoolo ku cunay ayuu noqonaya taasaa loo jeeda marka watudlu biha ila xukaamida xoolihii baatilka uu ku qaatay oo inkiray xoolahan uu inkiray uu raba inuu baatilka ku cunaani ayuu durbadiiba wuxuu leeyahay maadaama markhaati uunan jirin xaakimkaan la aadaya maaragtay qaadigaan la aadaya halkaasuu geynaya dacwo ka furaya ma qabo xoolaha idacweyso halkaasuu la aadi weya marka allah wuxuu leeyahay walaa tudlu watudluu walaa tudluu ha raaricinina ha ridinina bihaa ay biumuuri lamwaali maalka yani arrimihiisa ha u ridinina oo dhexdiina ahaaday ila alxukaami madaxdii ama qudaadii qaadiyaalkii maxkamadaha joogay ha u gudbininoo ha gaarsiinina wey maxaadnan ugu ridaysa maxaad ugu ridaysaan aad u gaarsiinaysaan litakuluu inaad cuntaan fariiqan qayb oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda ka mid a inaad cuntaan marka fariiqa asal ahaan hadda waxaa loo jeedaa asalka waxaa la yidhahdaa alfariiq waxaa la yidhaha alqicatu min alghanami tashuddu can mucdamiha yani qayb ariga ka mida markii ay arigii wada socdo ay qayb ka leexato ay shaad ka noqoto meel gooniya tagto baa la yidhahdaa waa fariiq min alghanam aa la yidhahdaa asalka sidaasuu ahaa marka hadda waxaa loo jeedaa طائفة وقطعة من أموال الناس قيب تتحوله لكمدة هعوننا أما جزء هعوننا ويقيب كمدة هوية وأنتم إذنكم تعلمون أب بالإثم الذنب هكعونن وأنتم تعلمون إذنكم أجنا إثم إيه ذنب كعونن ولذلك يعني وحوى يهدي حاكمك وأوتغو وأوجد بيه حاكم كان أو حكمه يرى هذا نكا وحبل له مله إلا نكا وحال جربه لا بشيء واي يعني مارسي البينة على المدعي قفك حولها شيئا مرخاتب على قرر مكو قادق إيمان واليمين على من أنكر قفك إنكرنا مكو هذا ذقار على قرر هذه أو بينا لوايو ومن كان أو دارتو إذا هذا مارس حول لنقو مرها قاضي وحو حكومية كي جحدي سمية بالله حكومية لأن ظاهرك حكومنا الناس كسلوية ما دام مرخاتب وانا ماشي جنون مرة دي أركو سيدا إيهي كمتني ليو يعني ما ركتي آيات وحي تسنيسا قاضية حكم كأورده حكم كأورده حلالنا ما حرام سمايه حرامنا ما حلالين لكن ظاهر كاجتهاد كيسو حكومة سوى حبا ما يستويا هذا قاضية من علم ليهي أو دلالي أو اجتهادي وحوي أجر لما أجره ليه ما هذو قف هذو أصيب لما أجره ليه هذو قف أنا هل أجر بوليه هذو خلدم هل أجره ليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كجرو أم سلمة رضي الله عنها أي نبي كورينيسو وحو رسولك يرى عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم تضو إذنكو كلا أيام أحيب يري إذن كان إذن لم يدع وإنما يأتيني الخصم وحي إيمانا يدك الدودي دوتي بأي إيمانا فلعل بعض بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له waxaa dhici karta buu yidhi in markaa doodda la ii soo gudbiyo qaarkiin qaarka kale oo ka xujo badan yahay oo yani xagga xujada ka helo og yahay yani uu ka helo og yahay oo markaa kii xujada helo oo kacan u xukumo markaasuu nebigu u sheego yidhi faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qofka aan xaq muslima u xukumaahi fainamaa hiya qibcatun min naar waxaan u xukumay qayb naar ka mida baan u gooyey falyaxmilhaa aw liyadarha ama ha qaato ama ha ka tago marka ogow qaadigaa xukumay darteed shay xaraam ah xalaal kugu noqon maya shay xaraam aha qaadibaa ii xukumay xalaal kugu noqon mayso qaadigaa daahirkuu xukumaya rasuulkii nabiyullaahi maxamed oo loo waxyoonayay ayaa sidaa odhanaya idinkoo kalaan ahay qaarkiin qaarka kale inuu ka dood badan yahay xujada ka helay ogyahay alla arkaa laakiin qofka wax u xukumo xaq uusan lahayn xaq muslim aan u xukumaaye ha ogaado qidca naaru qaatay weeyaan marka arrintan waxa weeye waa yani qubaada iyo khasmiga waxa ku saabsan in xoolaha yani maaragtay aanan dadkii lagu xalaalaysan karin ayay aayadda daliil u tahay qaadiga xukunkiisana inuusan xaraam xalaalayn karin ay tusinaysaa weeyaan يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من, من ظهورها ولكن البر من اتقى الله سبحانه وتعالى وحو نو شيغي نبي الله محمد سؤال ويديي او الله وك جوابي يسالونك ويك سؤال يا نبي محمد ذات المؤمنين تاها اياك سؤال عن الأهلة بلدي وحكا ويدينيا بلها بلالكي اي وحكا ويدينيا قل مركو حكرا نبي الله محمد هي أهل الذي يبره مواقيت مواعيد وي يبلمو يعني وقت وي ووقت وقت بلم وي للناس تدك أي بلمو وياي ويا ووقت إسكو بلم سنة أي وحكو قعان سنة أو أي مواقيت أوهو أي كو حساب تمام ويا أو قاتل دي كو حساب تميين وي مواقيت للناس تدك أي ميقات وطهي مواقيت وقت بلم وطهي إيه والحج حجي بي maaragt waqti waqtigiisii ay u tahay weyaan calaamo ay u tahay weyaan marka yani aayaddan waxaad garanaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii la weydiiyo inuusan horay ka jawaabi jirin bal markii wax la weydiiyo inuu waxyii sugi jiray ilaa ilaahay marka uu waxay kusoo dejiye qur-aanka inta badan fiir waa arki doonaa su-aalo fara badan baa suuradda dhexdeeda noogu imaan doona yasaluunaka can ilahilati nabiga hilaalkaa muxuu yahay markii la weydiiyey jawaabka ma bixinin waxyi buu sugay markaasaa li qul hiya mawaaqiitu linnaas waa loo laqinay soo ma jeed yasaluunaka can alkhamri waalmaysiri قل فيهما إثم كبير, إثم كبير ومنافع للناس يسألونك يسألونك تري هذا هو بدنتك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وأكد أن كل سؤال هذا هو بدن يعني لو يدين دونا نيت أو نبي كجوابه ما جرت إلا إلهي وحي كسر دجيو مرك آداب تذكر مسلمين تين آتان للربو وأتن نبي إننا قد دينا عليه الصلاة والسلام هديه وإحنا لو يديو حدان حجة أخينو oo kitaabka iyo sunnada aan uga hayni iyo maaragtay ahlu cilmigii aqwaashoodii inaan sheegno haddaanan aqoonina ma naqaano inaan rahno ma garana inuu qofku yidhaahdo maxaa yeelay laa adriidna lafteeda waxaa la yidhaha ma aqaanada waa nisfa alcilmi baa la yidhahdaa cilmiga nuskis ayada waxaadan ogeyn inaadan isku kalifin aadan cilmi ulahayn ma garana ay ka raaxayso inaad sidaas tidhahdid baa la rabaa marka yas'aluunaka can alahilla alahillatu waxaa la yidhaha horta waa jamcu hilaali hilaal ayaa ahilla lagu jamciya هلال مركة وحال هذا بشا واسم لما يبدو في أول الشهر وفي آخره هلال مركة بشا لديه كان وحوي بشا مركة بلوغة تاي ساسي أقرأ فانتاي سواء قرأ في رسول الله سكراه نحيفا ويا مركة دمانا يسانا سنو كان يقول دماتا وقت قاس ده هلال لي هذا يعني وقت قاس أيال لي هذا هلال لو جيدا مركة هلال يعني وحال أراني إلى أي يعني wareegooda dhan oo kaamil noqda bisha inta ka horeysa waa hilaal sida asmaci uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay hiya huwa hilaalun xataa yastadiira buu leeyahay ilaa uu ka wareegsamo kaamil uu ka noqda hilaala loo yaqaan inta uu qarofan yahay oo naxiifka uu yahay taag yani maaragtay uusan kaamilka ahayn ayaa hilaal loo jeeda marka waxay leeyihiin saxaabada ayaa nabiga weydiiye waxay leeyihiin bishaan maxay tahay xaalkeedii shanigeedu waa maxay bay nabiga weydiiyeen ma baalu lhilaali yabduu daqiiqan uma yaziidu xataa yamtali'a nuuran uma yacuudu daqiiqan kamaa bada walaa yakunu calaa xaalati yani saasay weydiiyeen bay leeyihin mufasiriintu saxaabadaa waxay weydiiyeen bal war naga sii nabi maxamedow bishaa markay bilaabanaysa iyadoo daqiiqahoo tabar yar bay bilaabanayo saa u maaragtay naxiif ah marka daba nuurkeeda waa buuxsamaya way kaamil noqon dabadeedna sidii bay ku noqonaysaa hal xaalo ay ku joogsanaysa ma lehe waa maxay bishaan xaalkeeda yani waa maxay bay weydiiyeen marka shayga ay weydiiyeen hadda haddii la yidhahdo saasuu ku bilowdo sababtu waa sida wax nafciga ugu jiro lama arko bishu markay bilaabanayso waa sidaas sababahaasay saa ku tahay oo masalan waxa ay bani aadamku sheeg sheegaan oo kale hadda haddii la yidhaahdo markay dhammaatana waxa weeye sidaasay ku dhammaanaysaa yani wax xikmo ahoo dadka ugu jira lama arko marka waa laga jeediyey wixii shikmada ugu jirtaa loo sheegay hiya mawaaqiitu linnaasi baa lii qul waxaa ku tira nabi maxamedow hiya bishii mawaaqiitun ballamo weeye ama waktiyo weeye waktiyeyn weeye linnaasi dadka loo waktiyeeyey waktiga ay maaragtay yani wax ku kala qaataan hadday tahay cibaadaadkoodii hadday tahay mucaamalaadkoodii yani yani wakti bay u tahay miiqaad wey mawaaqiit wey ay wax ku kala qiyaastaan weeyaan masalan yani maaragtay cabdullahi ibni cabbaas oo kale wuxuu leeyahay yani su'ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilahillati fanazalat hadihi alaaya aayaddan baa soo degtay buu leeyahay markii nabiga la weydiiyey ayay soo degtay markaasuu wuxuu leeyahay yaclamuuna biha xallu daynihim wa ciddata nisaa'ihim wa waqta xajihim yani dadku waxay ku garanayaan bilaha waxaa lagu gartaa yani dayn markaad kala qaadataan wakti baad qabsanaysaan bil hebel baan ilaa intaas sanad baan kaa qaatay sideed bilood baan kaa qaatay daynta maaragtay laba sanaan kaa qaatay wakti baa lagu qiyaastaa dayntiina waktigay dhammaystirmatay oo ay maaragtay aad ay yani gudan lahaa qofka ayuu ku ogaanaya waxaa lagu tiriyaa ciddada haweenka haweenkaana ciddadoodii baad ku tirsanaysaa yani waa maaragtay ashhurtii bilihi baa lagu xisaabiyaa soo ma jeedin hadday min dawaati min yani min dawaati maaratay ay dadka aysan dawaatul xaydka aysan kamid ahayn waa arki doonaa insha allahu tacaala ciddada markaan gaarno baan ciddooyinka dhan ka hadli doonaa haddii alla yidhahdo haddaysan xayd tirsanaynin waxa weeyaan yani ciddada haweenka haweenka aanan xaydin talaatata ashhur bay tirsadaan saddex bilood ayay tirsanayaan haddaysan xaydku dhicin ama da darteed ou maaragtay xaydkii kaga dhammaaday ama ay yar tahay oysan da'dii xaydka aysan gaarin waxa weeyaan saddex bilood weeye ciddada ay tirsanayso haweenta laga dhintaa ciddada ay tirsanayso waa bilo wey arbacata ashhurin wa cashra yani saas oo kale weeyaan ciddada haweenkaa ka mid ah xajkii waktigiisibaa ka mid a lagu gartaa soonka waktigiisibaa bilihii lagu garanaya zakadii waktiga xoolaha kusoo galeen bishay kusoo galeen bisheedii kale inaad bixiso baa lagaa rabaa duyuuntii lagugu lahaa waktigaad gudanaysa baa la rabaa ijaarada marka wax la kala ijaaranayo wax la kala kareysanayo yani maaragtay wakti bay u baahan tahay marka waa mawaaqiitu linnaas mucaamaladooda adduunka iyo cibaadaadkoodiiba intaba mawaaqiit bay ugu tahay weeyaan iyo walxaji xajkiiba iyadana wakti bay u tahay weeyaan marka faa'iidadii masaalixdii baa loo sheegay wixii hoosena looma sheegin waa mawaaqiitu linnaasi walxaji وفائدته واساسوية وليس البر بأن تأتي وليس وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وليس البر الله حوليه سمفلك كمد معها سمفلك معها بأن تأتوا إلى تمادان البيوت قريه من ظهورها دبر كودنا كتمادان قريه دبر كودنا كسوغشان قريهني وحسن مفله كجرائي لما أكبر ولكنse البر samafalku waxa weeye biru man qof samafalkii ittaqa ilaahay ka baqay baa wanaagii samafalku uu yahay ee wa'tu imaada oo kaalaya albuyuuta guryihii min abwaabiha irdaheedi ka imaada talaal guryaha ka soo gelinine irdaha ka imaada yani irdii loogu talagala gurigaas ka soo gala saasaa leeyahay ayaddaa marka sababtay kusoo degtay sida imaam bukhaari fi saxiixiga uu ku warinaayo can bara bni caazibin wuxuu leeyahay waxay ahaayeen kaanuu idaa axramuu fi ljaahiliyati waktigii jaahiliga ay ku jireen ayay carabtu waxay ahaayeen marka ay xaj xarmadaan oo xajka ay aadaan ee soo noqdaan wuxuu dhihi wuxuu leeyahay atow albayta min dahrihi guriga markay ay xaj ka soo noqdaan iridda kama soo geli jirine markay yimaadaan guriga gadaashiisa hadduu derbiya derbiguu ka soo boodi hadduu maaragtay wax kale yahay gadaal meel furan ay ku jirto meesha furan uu kasoo gelaya waxa gadaaluu ka imaan jiray waxayna maaragtay arrinkaas ay u arki jireen inuu biri iyo samafal uu yahay markaasaa allah aayaddaa soo dejiyey walidaalika sidoo kaleeto yani abu daawuud atayaalisi isagana bara ibni caazibin buu ka warinaya arrintan inay khaas ku ahayd ansaarta keliya aysan muhaajiriinta aynan garanaynin ayuu tilmaamaya wuxuu leeyahay kaanat ilansaaru idaa qadimuu min safarin safar un hadday kasoo galaan ansaarta nebiga maaratay reer madiina oo sii khadraj ah hadday safar ka yimaadaan lam yadkul irajulu min qibali baabihi qofka guriga iriddiisa kama soo geli jirin yani iridda ma uusan ka imaan jirin markaasaa fanazalat hadihi laaya wuxuu leeyahay wayarawna dalika bira in gadaal laga soo galo guriga gadaal laga yimaado wanaag bay u arki jireen iyo maaragtay khayr la sameeyo ayay u arki jireen marka taa biri maaha gurigaado aad gadaal kasoo xaluulato gadaal kasoo gasho wax samafala iyo wax khayra ku aad ka helaysaa lama arko marka iridii loogu talagalay ka imaada sidaas baa maaragtay yani allah uu leeyahay subxaana wa tacaala birigu kaa ma ah waxay kaloo maaragtay aayadda loo daliishan karaa cid kasta kulligii oo maaragtay dariiqii shaygii ku habboonaayo la doonayay inuu toos uga yimaado toos shayga ugu yimaado laga doonayo inta ka leexdo dadaal ka soo maro waxaan leeyahay lam yati baaba min yani lam yati lbayta min min baabihi baa laleeyahay iridiis ma aadan ka imaanin dariiq dadaalaad kasoo gashay oo kale waa la ohan karaa weyaan marka taana way geli kartaa shay walbaba waxaa la rabaa dariiqii ku aadanaa iyo jidkiisii inuu qofku toos ugu yimaado maxaa yeele islaamku wax laablaaba isdabamariyeen iyo waxaan macno lahayn ma ogolo weeyaan walaakina albira samafalku waxa weeyaan biru man ittaqa marka albira haddaan laakiin naga isimkeeda ka dhigno khabarkeeda waa go-an yahay markaan soo qadarano biru man qof maaragtay samafalkii wey ittakaa ilaahay ka cabsaday yani qofka ilaahay ka baqay baa samafalkiisiiya samafalkiina oo qofka uu lahaana waa soo marnayoo allah baa qur-aanka noogu sheegay birigu muxuu yahay laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq walmagrib walakina albira man ittaqaa walakina albira man aamana billah walyawmi alaakhir ila aakhir alaaya aayaddaas waxaa ku jiro o dhan waataan soo aragnay biriga iyo samafalku waa taa weeyaan wanaagga kaasaa loo jeeda ee wa'tuu kaalaya oo imaada albuyuuta guryaha min abwaabiha irideed irdahoodii ka soo gala dalaaqa ka imaaninine wax samafala iyo ajar weyn ood ka helaysa lama arke iridii maaragtay guriga loo sameeyey ka imaada weya wattaqu llaha allana ka baqa lacallakum waxaad mudantihin markaa rabbigeeda ka baqdaan tuflixuuna inaad liibaantaan amarka rabbi markaa qaadataan wuxuu rabbi idinka reeba aad ka hartaan inaad yani maaragtay liibaantaan idaa waqaftum bayna yaday illahi caza wajal maalinka rabbi aad hor istaagi doontaan qiyaamaha markaad hor istaagtaan inaad liibaantaan darteed ilahay uga cabsada weya قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا إن الله لا يحب المعتدين ما دام أن صونك كسر بحني أحكامتي سي هذا وحن أركي دونا الجهاد في سبيل الله أيو الله سبحانه وتعالى كور رمايا كور آية دوت بالله كور رمي إلى الحشد كجارنو إيه الله وحوليه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا دقالما هداتهم ذاتك المؤمنين تاها في سبيل الله التي تكيسكوا دقالما الذين كوي لدقالما يقاتلونكم إذنك إذن لدقالما ذاتك إذن لدقالما يعني كواس لدقالما لدقالما ولا تعتدوا هنحد قد بننا وإذنك عدويني كفارت أها لدقالما يقاتلوا اعتداء iyo xadgudub ha samaynina maxaa yeelay ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala marka jidka ilaahay ku dagaalama dadka idinla diriraayana la dagaalama maxaa yeelay hana hana xadgudbinina sohrintii laydinkugu talagalay ha dhaafina idinkoo gaalo la diriraayo xataa waxaa lagaa rabaa xuduudaada inaa ilaashato oo sharcigu kuu ogoliyay إن الله أله لا يحب مجعل المعتدين كوا حدبه جهادك ونرك دونا إن شاء الله تعالى قرآن هذا أقتر بنيه أد أي الله ورما الجهاد في سبيل الله وحكم بيهي أحكام تسلة تدريجية الأسوء دكتي يعني سي ترتيب ترتيبا أسوء دكتي أي كم بيها القرآن أي جهاد كم بيها جهاد كسيدا لو بنهي markii nabiyullaahi maxamed maka uu joogay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isaga iyo maaragtay asxaabtiisaba oo dad iska qaad daranna ay ahaayeen awood aysan meesha ku haynin allah subxaana wa tacaala waa uu ka xarimay dagaal inay qaadaan gacmihiina xira baa layidhi joojiya buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu salaata waaatu zakaata yani sidaasaa layidhi كفوا أيديكم ودد عفاوي وتاجريهن جاردا كبدن كأود بدن سلا دلت كفوا أيديكم هذه ما كما كي جوجين واحد قال مجرد ولا قريب ممنوع بكايد إن دجال ثم نبينا وسوه جلودي صلوات الله وسلامه عليه مدينة وتجي صحابة وسوه جلودين مدينة دار الإسلام نقطي نبينا مارت أعوان يدل كلمة يبو هلي أود بو يا شيء markuu han kaa tegey waxa weeyaan waa loo idinay nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaadkii inuu dagaalamo ayaa idin la siiyey sida allah uu leeyahay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir waa loo idinay idana la siiyey waa idan laguma waajibin waa dagaalami kartaa wey wax wujuuboo la saara ma jiro sidaasoo marka idankaasuu nabigeena ku dagaalami jiray maadaama uu ruqsad haysto iyo gaalada la dagaalami jiray isla markaas nafteeda idanka la siiyey wuxuu maaragtay yani laguma waajibinin gaal oo idin inuu la diriro wuxuu la dagaalamayay aladiina yuqaatiluunakum waa sida aayaddan ay ka warramayso waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum kuwa asaga la dagaalamo ayuu la dagaalamaya gaal oo dhan la dagaalan lama oranin يعني ما أعرف وحو إله إليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سلاس وكلام اللوية قفك إذن كحد قدباء انتو إذن كحد قدباء كان إذن كان كحد قدباء وياه كاس إذن كاس أي النبي النهي استي عليه الصلاة والسلام مركي مركا مكة أو قريش كفرتي طائف أو كأكالي أو كبصدي قربتي قريش وكسو دوري جلتي أو يهود إيو منافق وطنبه ودبتها markuu ka adkaaday oo nabigeenna maka u furtay kabacdi allah subxaana wa tacaala jihaadku wuu waajibiyey muslimiintana awood ay heleen ayuu rabbi wuxuu yidhi waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa waa lagu waajibiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay dagaalka inuu dagaalamo ayaa markaas lagu waajibiyey marka jihaadku maraaxishaasuu soo maray mar ay muslimiintu marxalatu dacfi ku jiraan iyo mar ay marxalatu lquwa ay joogaan yani xataa mararka qaarkood ayaga oo sidaasa yay gaalada cuhuud iyo ballamada lahaayeen ayagoo awood leh yaa qaarkii cahdi lahaa cahdigiisa gaasii layi muddadiisii usin yani maaragtay ilaa caadigii ballantii aad la lahayd uddaa nabigeena lagu amraya fi suurat alanfaaq fi suurat tawba markaan tagna ayaan insha allahu tacaala yani aan kaga hadli doona walidalika shaikhu lislaam ibnu taymiya hadalkaas a'immada dhan way soo guuriyaan wuxuu leeyahay yani markuu hadalkan hadda sheegay ijmaal ahaan aan u sheegay uu ka hadlayo wuxuu leeyahay وكان مأمورا بالكف عنه وكان مأمورا بالكف عن قتالهم نبي كفارت إنه لا دريرو وحال لأمري إنه كجوك سدو مثل أمري بوح إنه سندقال لمن sababtu waa maxay licajzihi wa cajzi lmuslimiina can dalika taag darri oysan awoodi karaynin inay gaalada la diriraan oo ka cujad badan yihiin kana cadad badan yihiin cudda iyo cadad labadaba yani maaragtay dhinac walba ay kaga sarreeyaan gaalada marka sidaasuu maaratay wuxuu yidhi yani licajzihim licajzihi wa cajzi lmuslimiina can dalika dagaalka ma awoodi kara muslimiinta inay maka markay joogeen ay la dagaalamaan markaasuu ibnu taymiya wuxuu leeyahy raximah llahu uma lama haajara ila lmadiina nabiga markuu madiine usoo haajiray wa saara lahu biha acwaanun dad u kaalmeeyana uu ka helay oo ciidan alansaar walmuhaaj yani maaragtay ansaartii owsi khasraj ka mid a iyo muhaajiriintii soo jirootay oo helay oo dowlad islaama meesha oo nabigeena awood ku yeeshay udina lahu fi ljihaadi buu yidhi waxaa loo idnay jihaadkii baa loo idnay weeyaan uma lama qawow markay xoog yeesheen oy awood yeesheen كتب عليهم القتال الله وحو كواجبيي إني دقالمان أي رب كواجبيي نبي أصحاب سيسا صلوات الله وسلامه عليه وسلامه عليه ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لكن مركز نفسه إذا لهما واجبين قفك النبي هشيس لأها ومسالم لا دقالمين إنه لا دقالما لهما واجبين لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع, جميع الكفار maxaa yeelay ma aynan awoodi karin gaalada dhammaanteed inay la diriraan ma aynan awoodi karaynin marka yani sidaasuu leeyahay dhammaantood inay la diriraan awoodda ma aynan lahayn markaasuu wuxuu yidhi falamaa fataxa allahu makkata yani markii allah maka ou nabiyullaahi maxamed u furay wanqataca qitaalu qurayshin wa muluuka alcarabi quraysh dagaalkeedii iyo muluuki alcarab dagaalkoodii ou dhammaaday wawafadat ilayhi wufuud alcarabi carab maaragtay wufuud badan ay soo dirsatay dagaalkoodiina boqoradii la dirirayay kulli ay dagaalkoodii dhammaadeen yani wuxuu leeyahay carabta ay soo dirsatay wufuud oo islaamka ay usoo dirsadeen amara allahu tacaala biqitaali lkufaari kullihim markaas ayuu amray gaalada dhammaanteed inuu ilaahay yani rasuulka uu la dagaalamo calayhi salaatu wasalaam ilaa man kaana wuxuu leeyahay ilaa man kaana lahu cahdun qof cahdi leh maahane yani ilaa man kaana lahu cahdun muaqatun ballan oo wakti leh dad leh maahane inta kaleeto inuu la dagaalama la amray weeyaan wuxuu kaloo amray cuhuuddii aanan waktiga lahayn iska mutlaqa ahaydna wa amara binabdi lcuhuudi lmutlaqa cuhuuddii aan waktiga lahayn oo dhanna in la tuuro ayuu maaragtay yani allah uu amray yani nabigeena la amray calayhi salaatu wasalaam wixii aan ballan aanan wakti lahayn leh ballankoodii waa la buriyey laakiin wixii ballan wakti leh ahaa waktigiisaa loo kaadinaya waa aayadaha fi suurati tawba ay ka waramayso weeyaan marka wuxuu allah leeyahay waqaatilu ladiina waqaatiluu fi sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum maraaxishii marka waxay ka mid tahay aayadan marxaladii dadka kula dagaalamo keliya la dagaalan la yiri bay ka mid tahay weeyaan walaa tactaduu marka aayadda markuu culammada ay fasirayaan يعني ما ركتي ولا وقاتلوا في سبيل الله شيخ ناصر السعدي مركو في تفسير كيس مركو كجو الرمي وحولية في سبيل الله محل الله قدرك في سبيل الله وتخصيص القتال في سبيل الله دقال كان محا في سبيل الله اللي هو حري قوني يرد اللي هو قوني يلي بوليه وحد على الإخلاص عرفتك wax kale inuusan u dagaalamin ilaahay dartiisa inuu u dagaalamo bas qalab kale iyo dan kale uu leeyahay ma jirto weeyaan waxaa kaloo ku jirtaba uu leeyahay wa nahyun cani aliqtitaali fi lfitani bayna almuslimiina fii sabiili llahi marka la leeyahay ku dagaalama oo jihaad fii sabiili llahi waa ikhlaas wey waxaa kaloo ku jiro nahyi baa ku jiro laga reebayo can aliqtitaali fi lfitani waqtu lfitan inay muslimiintu dagaalamaan bayna almuslimiin fitna muslimiinta dhexdeeda ka jirto inay dagaalamaan ayaa maaragtay mamnuuc ka ah taasna nahyi baa kas ku soo arooray wey marka muslimiinta dagaalka dhexdeeda ka dhacay jihaad lama yidhaahdo fitna la yidhaahdaa waa fitno fitantana waa laga fogaada in laga fogaado ayay tusinaysaa inaan dagaalka laga qayb qaadanin sida sheekh naasir sacdi tafsiirkiisaas uu ku tilmaamay ولذلك وأن أركض أن آياتها مركا قارنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هذا ابن عمر أي أي ملك سبوريا وآذوا قيمة بدنا وأركض أن بإذن الله تعالى ولا تعتدوا مركا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم آياتها معرفة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان مركو كهض لي سدح وجهه سوقورنا أو جفر بدنا معنيه بيولن كرتابه لي هل معنوه رجحة يا مركا waxaa weeye maxaa loo jeedaa aladiina yuqaatiluunakum maxaa loo jeedaa dadka idinka idinla dagaalamayo keliya la tiri rabu ilaahay leeyahay aladiina yuqaatiluunakum marka waxaa loo jeedaa buu leeyahay macnaha koobaad waxa weeye yani almuraadu biladiina yuqaatiluunakum man sha'nuhum lqitaal dadka xaalkooduba uu yahay inuu inay idinla dagaalamaan dadka idinla dagaalamay taasaa loo jeeda laakiin qofka aanan dagaalba geli karin sida haweenka iyo caruurta iyo odayaasha iyo lagama dagaalamo taa ma aha waxa la amray marka aayadda waxay ujeedaa buu leeyahay macnahaasuu rajaxayaa weeyaan macnahaasuu rajaxaya saddex macno buu keeni macnaha labaad wuxuu leeyahay aayaddan waa iska mansuuqa oo aayata sayfa lagu nasakhay buu leeyahay macnaha saddexaad waa tahyiij muslimiinta la gelinayo yacni maaragtay taxriid lagu boorinayo qitaal alkufaar gaalada inay la dagaalamaan lagu boorinayo lagu tartarsiinayo weeyaan marka yani wuxuu leeyahay qitaalkaasi macnaha hadda la doonayo waadharuha alwal qowl lwal wey qowlka ugu horeeya ayaa muuqda oo ah man sha'nuhum lqitaal dadka dagaalami karo ayaa loo jeedaa waxa lala diriraayo walidalika ibnu kaiir raximah llahu isagana markuu fasiraya wuxuu leeyahay aayaddan hadalkaas sheekh maxamed alamin shinqiidi ayuu kaleeto waa isagana yani sheekha ku yani maarata ibnu kaiir horey uu ku fasiray محمد الأمين الشقيدي فرسي أيه كفسري وحوليه لأن قوله الذين يقاتلونكم هذا الكافي إنما هو تأييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام قتال الإسلام يعني تذكى مسلمين تا waxaa lagu boorinaya lagu tirtirsiinaya gaalada hamigoodaba uu yahay muslimiinta inay la dagaalamaan qitaal alislaami wa ahlihi dadka hamigooda uu yahay diinta islaamka iyo muslimiinta inay la dagaalamaan doonayo kuwaa la dagaalama kamaa yuqaatiluunakum ay kamaa yuqaatiluunakum faqaatiluuhum antum macnahaasoo kale buu la mid yahay buu leeyahy walaa tactaduu axad gudbinina ictidaha marka waxaa imaanayo dad aanan dagaalka dadkii shacbigooda aan ahayn oo lala diriraayo jihaad maaha ictidaa weeyaan walaa tactaduu axad gudbinina markuu ibnu katiir fasiraya fiiriya wuxuu leeyahay قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك يعني جدك إلهي كنت قال أنا حد الدمنا أو أركا كحد الدمنا ويدخل ارتكاب المناهي وحسوق قليهم يعني اعتداء وحد قلبك مناهيده وحي لقار ريبيه للي ما تبع كبد أبوليه كما قاله الحسن البصري حسن البصري سنو من المثلة قفك إذا وجه مثلا قال ويواجه شيء سورة بدليسة wejigiisi baad doorisay jidhkiisi baad jarjartay muslaa la yidhahdaa taasoo kale lama ogola buu leeyahy waalghuluul khiyaanada oo kaleeta baa ka mid ah waxaa ka mid ah buu le wakitaalu nisaa haweenka oo la dilo waa ictidaawe haweenka haddaysan markaas dagaal ku jirin aysan dagaalamaynin in la dilaayo waa maaragtay waa xadgudub wey wasibyaan ilmaha yaryarka oo la dilo waa waa xadgudub wey washuyuukh aladiina laa ra'ya lahum bihi laa ra'ya lahum yani wax dagaalkaas ay odayaasha aan ra'yiga ku lahayn duqowda in la laayo taanoo kale ma ah sidaasoo kale buu leeyahy waxaa kaloo la mida buu le walaa qitaala fiihim dadkaas yani dadka aan ra'yi qitaal midna ku lahayn ra'yi aanan lahayn odayaasha aan ra'yigana ku lahayn aanan dagaalamaynin kuwaasoo kale in la laaya lama ogol wاruhbaani waasxaabu sawaamici yani dadka ruhbaanta oo suufiyaasha ah oo yani kiniisada ku dhex jiro ama yuhuud ha noqde ama nasraani ha noqde asxaabu sawaamic dadka maaragtay yani maaragtay yani aan dhagahno maaragtay gaalada maxaa la yidhahdaa nasaarada kuwa ah maarata shuyuukhdooda ah ama bishoobyada ha noqdeen ama kuwan maarata adig kiniisadaha dadka ku jiro odayaasha dadkaas oo kale ah ama maarata dhalinyaro oo asxaabu sawaamic la yidhaahda suufi gaalaadka ay dhahaan soomaalida kuwaasoo kaleeta lama dila bay dhahaan kuwaasaa la yidhahda marka lama ogola waxaa ka mid a oo soo geli karo yani maaragtay taxriiq alashjaar geedaha iska gubto bilaa macna aada u gubto xayawaanka oo ligayri maslaxa loo dilo waxaasoo dhan buu tirinaya walidalika yani maaragtay imaamu muslim xadiidka nebiga way intaas soo tirinayna oo dhan nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis imaamu muslim oo warinayo abu daauud oo warinayo tirmidi warinaayo nasaa-i warinaayo imaam axmed fi musnadi oo kusoo saaray can buraydata radi allahu canhu wuxuu leeyahy can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam nabigeena markuu jeesh diraayo ciidan markuu dirayo wuxuu dhihi jiray kaana yaquulu اغزوا في سبيل الله إلهي جدكي سكون دقال تنكر نجد ولتكون كلمة الله العليا أي دقال لميسا قاتلوا من كفر بالله قفك ربي كبالو بينا لم دقال لما أدله أرنيا قفك ربي كفري وقاتل كان لا دقال لما اغزوا ولا تغلوا دقال لما يعني ما رأت خياننا على إيماننا ولا تغدروا بلنتنا أكبحننا ولا تمثلوا mutladii oo maarata qofka oo la dooriyey jirkiisa ahna ha samaynina walaa taqtuluu waliidan ilma yar ha dilinina buu leeyahy walaa asxaabu sawaamici dadka maaragta kiniisadaha ku jiraayo ayagana ha dilinina marka dadkaas oo kaleeto in la taabtaa waa ictidaagu hadda waxaan arkayna zamankeena kiniisad dhan baa la qarxinaya laleeyahay dadka ku jirin alloolcina waa jihaad fii sabiilillah qola sheeganaysa muslimiina jihaada ku jirnaa inay gaalana kula jirnaa maba nacyi buu ku jira qofkani ninkaan oo kale lamaba taabtaba asxaabu sawaamic xataa haddaa qabsatay lama taabta meeshiisaa loo daaya wax la ogol yahay maaha marka yani waad waad arkay dhulka gaaladaa lagu qarxiyaa hadda meelahan qaraxyada hadda socsocdo oo kale ay ka mid tahay yani meel kiniisadoo la qarxiyay idaacadaha waa ka maqashay inaan dareemaya oo markaa qolo muslimiina ay sheeganayso dad muslimiina le annagaa qarxinay oo ka dambeynay marka waxyaalahaas oo kale waa mamnuuc weye lama ogola walidalika xadiis saxiixeynka ku jiro cabdullahi bni cumar رضي الله عنهما وحليه عبد الله بن عمر وجدت امرأة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة هوين للدليبة تقال الذي نبي أقول جري غزوات في سنة كاملة أي هوين للدليب لقى حلي هوين للدليبة لقى حلي مركا هوينتي ماشي تعالى مركو أركي فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء قتل النساء والصبيان nabigeena aada u inkiray haweenka iyo caruurta in la dilo aad buu u inkiray ma ogolayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yani walaa tactaduu ha xadgudbinina buu allah leeyahay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbaa oo sohlinta loogu talagalay tallaabaa ictidaha waxaasan soo sheegna o dhan ayaa ka mid noqonaya weeyaan marka dagaalka mar hadduu sidaa yahay oo mar marxalada dadka muslimiinta ay dacafada yihiin ducafada ay yihiin marxalo ay ahayd marxalona la waajibiyey horta jihaadku fii sabiili llahi mar kastaba waa waajib wey waana lo waana laku waajibiye waa waajib weeyaan waa jihaad fii sabiili llah wuxuuna ka mid yahay almacluum min addiini bidaruura qofka jihaad fii sabiili llahi ma jira yidhaahdana oo inkirana qof salaada waajib ma aha yidhi oo kaleoo la mid noqonaya ku kufrinaya waa gaalnimo wey jihaadka qof inkiri karaa ma jiro sidaa darteed waktiyada muslimiinta ay ducafada yihiin oy taag daran yihiin gaaladana ay cuddadooda u dhammaystiran tahay waxa weeye yani sida waxaa la rabaa masaalixdaas in loo daayo dadka ahlu cilmiga mujtahidiinta rabbaaniyiinta odayaasha dadkaas maaragtay ahlu cilmiga ayaa taqdiirka iyo looga dambaynaya ayagaa iskale ma aha nin dhalinyaro inuu jihaadka dadka ku taqriiriyo ku xukumo wakti aysan muslimiinta maaragtay awood aynan ulahayn inuu dusha ka saaro ma laha waxaa iskale dadkaas ahlu cilmiga fataawadoodaa la dabagelaya lagana yeeli maayo gaalada waxa ay leeyihiin maala hadda uu maraykanka watoo kale leeyihiin aayaadka jihaadka ha laga saaro qur-aanka yani waxyaalahaas oo kale keenan waa kufri wey gaalnimo wey lagamana yeelaayo oo wuxuu ku hungoobay wax kusoo roobay ma aha ma soconayso muslimiintan waxaa keenay ilaa xagkaas inaan gaarno la yidhaahdo kitaabkiinii aayaadka qur-aanka kasii ka bixiya jihaadku ku dhex jiro waxa weeye tasarufaadka shabaabka ay tasarufaan oo aanan xikmo iyo midna caqlina aan ku dhisnayn dadka ahlu cilmigaana aan laga talagelinaynin ayaa arrintaasi keentay runtiina weylaad fara badanay ummadda usoo jiidaysa dhib weyn usoo jiidi hadal yaroo sheekh ibnu cuthaymiin uu leeyahay ayaan rabaa meeshaan insha allahu tacala inaan yani maaragtay ku qorayo sharxulmumtic ayuu ku qoraya hadalkaa runtii aad iyo aad u qiimo badan yahay wuxuu leeyahay jihaadka waxaa weeye laabudda fiihi min shuruud shuruud waa laga maarmaan in la helo shuruud in la helo waa laga maarmaan wa huwa wuxuu leeyahay shuruudda waxaa ka mid ah أن, تكون أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال يعني هو شيخ معاصرة وزمن كان يجوغ رحمة الله عليه وقت دور انتي أي مدى واوين أو مارتي يعني أخر كان يجوغ طيبون كمدي أو معتبرين فتوى ذنا الاعتبارية ويا وحوليه ما أنا رأي عليه ورأي الشيخ أنا ديسو بورنا وحوليه شرطي وحكمي ذو حوي in ay muslimiinta shardiga agtooda shardiga jihaadka laga doonayaay muslimiinta inay haystaan awood iyo qudro inay haystaan ay ku awoodi karaan yastatiicuuna biha alqitaal inay la dagaalamaan gaalada ay ku awoodi karaan fain lam yakun ladayhim qudra haddaysan awood lahayn yani awood ay gaalada kula dagaalamaan haddaysan lahayn faina ikxaama anfusihim fi lqitaali وإلغاء بأنفسهم وحوليها فإنه إقحام أنفسهم في القتال فإن إقحام أنفسهم نفتوذا كتورستوذا أي كتوريان في القتال تقالك إسخد قليان أيها أن أود أولحين وحوليها وإلغاء بأنفسهم إلى التهلكة نفتوذا أي هلاك الرذيان ويان مكاسر ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة سلا درتي markay nebi moxamed iyo asxaabtiisa maka ay joogeen allah kuma una waajibin muslimiinta jihaad kuma waajibin liannahum caajizuuna ducafaa dadkaa daran oo aan maaragtay awood haysanin gaalada u dhigmin weeyaan falama haajaruu ila lmadiina wa kawanuu addawlata alislaamiya markay hijroodeen oo maka ay kasoo haajireen oo madiine yimaadeen oo dowladdii islaamiga ay nabigeenna iyo asxaabtiisa dhisteen وصار لهم شوكة أودنا أيشان أمروا بالقتال مركز آيات جهادك إلا أمري وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وحلق مارمانا يعني مارتي مركان تاقبنا شرط قاس وحلق مارمان إن أول يعني مادي معنوي لبدا بضلت المسلمين تإليه وإلا حدين أودها قدرة ومادي أين جرين سقط عنهم jihaadka wuu ka dhacayaa buu yidhi kasaa'ir alwaajibaat sida waajibaadka kaleba haddaadan maqdara u lahayn oo kaaga dhacaya buu kaaga dhacayaa laanna jamiica alwaajibaati waajibaadka oo idil waxaa loo yani maarata dhammaantood yushtaradu fiiha alqudra waxaa loo shardiyay waajibaadka awood istataaca inuu qofku leeyahy awood inuu u leeyahay hadda matalan salaada waa waajib wey waxaa waajiba inaad istaag ku tukato haddaad yani inaad istaag ku tukato waa waajib wey haddaad awoodi weydo oo istaagii aad awoodi weydo fadhiga ku tukanaysa soo ma jeed yani taasoo kale weya soonka inaad soon tahay waa waajib wey waa waajib oo kugu yahay haddii aad awoodi weydo jiro darteed aad la awoodi weyday duqnimo darteed baad la awoodi weyday waajibkii waa kaa dhacaya waad afuraysaa yani maaragtay haddaa haddaad jiran tahay yani maaragtay waad afuraysaa weeyaan marka wujuubka asalba shay kastoo waajibo shareecada la jideeyo jihaadkuna kuwa unbuu la mid yahay weeyaan istitaaca waa sharci wey awood inay jirto walidalika ilahay leeya waaciduu lahum ma statactum min quwa weliba yani waxaa jiro maaragtay sheekh ibnu cuthaymiin arrimo badan oo ka arrintan aad kasi kaga sii cad ayuu jawaabo badan ka bixiyaa su-aalo maaragtay la weydiinayo oo aad iyo aad u cado muslimiinta xaalka maanta ay ku sugan yihiin oo kaleeto uu kaga warramayo weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay waqatiluu fi sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa taxtaduu culummada dadka ahlu cilmiga marka in looga dambeeya la rabaaye lama rabo yani nin shabaaba inuu maaragtay wuxuu doono iska sameeyo maaragtay lama doonayo loogamana dambayna dadka ahlu cilmiga looga dambaynaya wey waqtuluuhum xaytu saqiftumuuhum waakrijuuhum min xaytu akhrajuukum waalfitnatu ashaddu min alqatli waqtuluuhum laaya gaaladii allah baa odhanaya subxaana watacaala waqtuluuhum gaaladii dila oo laaya xaytu saqiftumuuhum meel alla meeshii aad ka heshaan laaya buu ilaahay leeyahay mushrikiintii sidaasuu ku odhan dadka mu'miniinta lala hadlayaa gaaladii laaya xaytu saqibtumuuhum meel alla meeshaad kula kulantaan meel alla meeshaad kula kulantaan ku laaya marka yani asaqfu asal ahaan waxaa la yidhahdaa masala markaad tidhaahdid yani rajulun saqfun markaa leedahay yani waxaa loo jeedaa sariicu lakhdi liaqraanihi dadkii asaga yani la filka ahaa saddex saac ayuu u qabtaayo deg deg buu u qabanayaa weeyaan marka meel alle meeshaad ka heshaan mushrikiintii allah wuxuu leeyahay la dagaalama oo laaya buu leeyahay waakhrijuuhum saara ka bixiya min xaytu akhrajuukum meeshii idinka idinka saareenna ka saara yacni nabigii asxaabtiisa markaa laga soo saaray idinkana sidoo kale uga saara baa la yidhi markuu nabigeena maka ka saaray salawaatu llahi wasalaamu calayh mushrikiin waatoo ka adkaaday oo awoodiisa uu kaga tabar roonaaday weeyaan waakhrijuuhum min xaytu akhrajuukum meeshay idinka saareenna idinkana ka saara waalfitnatu ashaddu min alqatli waalfitnatu fitnada ayaa ashaddu darnaasho badan min alqatli dilka ka darnaasho badan fitnadan hadda maxaa loo jeedaa waa fitnatu shirki waalkufri gaalnimada iyo shirkiga fitnadiisu ashaddu min alqatli yani qitaalka iyo dilka wuu ka daran yahay ولذلك ابن كثير مركو آياتها فسرها والفتنة أشد من القتل وحليها ولما كان الجهاد فيه إزهاق الروح إزهاق النفوس وقتل الرجال مرها ديبة جهاد كتحليس أي كجلته نفتي إن مارك لبحيه أو قفك أو دنته رق ماشا لقول لينا أي جلته نبه تعالى الله وحب رجيه أن ما هم مشتملون عليه waxa ay dadku ku sugan yihiin min alkufri billahi washirki bih kufriga iyo shirkiga allah loo shariig yeelo ay ku sugan yihiin wasaddi can sabiili illahi allah jidka wasaddi can sabiilihi jidka ilaahayo dadka ay ka jeesteen ablaqu waashaddu waacdam waatamu min alqatli yani taas ayaa ka daran oo ka weynin badan dilka ayadaa ka weynin badan weeyaan marka waxa ay dadku ku sugan yihiin oo kufriga ah ayaa la rabaa shiddo wey marka ilaa kufriga la zuuliyo oo ilaahay la waxido maxaa yeelay jihaadka asalkiisa asal ahaan matluub uma aha yani waa wasiila wey jihaadku waa wasiila wey wuxuu wasiilo u yahay allah subxaanahu watacaala in la caabudo keligii dadka ay gaaraan kufriga in lala dagaalamo ilaa kufri laga waayo gaalnimo laga waayo tawxiid khaalisa laga helo inay muslimiinta dagaalamaan baa la rabaa weya والفتنة فتنة أشد ويدرنتهي من القتل الدلك كدرنته لما شرنا لما نيسو قال لماذا أي تدكو كسو جيين با كدرنه إلا قال لما اللي جوا يا مسلمين توين يتقال لمان ويا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه يعني آه والفتنة أشد من القتل إن فتنة يعني مارت الشرك يكفر قالوا بابا سراي وتصير كي السلف كويا waxaa ku fasiro abulcaaliya waxaa ka mida mujaahid ibnu jabrin waxaa ka mida saciid ibnu jubayr waxaa ka mida cikrima mawla ibnu cabaas waxaa ka mida xasan albasri waxaa ka mida qataadata ibnu dacamat asuduusi waxaa ka mida daxaak ibnu musaaxim waxaa ka mida rabiic ibnu anasin kulli waxay leeyihiin yani ashirku ashaddu min alqatli marka fitnadan waxaa loo jeedaa waa fitnat shirki walkufri weeyaan walaa tuqaatiluuhum gaaladii ha la dagaalaminina cinda almasjid alxaraami masjid alxaraam agtiisa ha kula dagaalaminina xataa yuqaatiluukum intay idinla dagaalamaan idinka fiihi fi lmasjid alxaraami masjid alxaraam ilaa idinkala dagaalamaan idinku hala diririna weeyaan macnaha dagaalka ha ku bilaabanina idinka yeesan ashhur xurumka masjid alxaraam iyo ashhur alxurum labadaba lama dagaalamo waa mamnuuc wey masjid alxaraam dhexdiisa laguma dagaalamo oo dagaal laguma bilaabay waa makaan xurmo leh weeyaan lixurmatihi baadan ugu dagaalamaynin weeyaan sidoo kale ashhur alxurumkana dagaalka in la bilaabo lama ogola waan arki doonaa insha allahu tacaala ashahru lxaraamu bishahri lxaraam aayaddaasaan ugu tegi doonaa marka xataa yuqaatiluukum fiihi ilaa idinka idinla dagaalamaan haddii marka muslimiinta lala dagaalamo iyagoo masjid alxaraam joogo ama maaragtay xaramkii ku sugan ma dagaalamayaana gacmahay laabanayaan miya maya way isdifaacayaan way dagaalamayaan fain qaataluukum gaaladii hadday idinla dagaalamaan oo fii masjid alxaraam ay idinkula dagaalamaan faqtuluuhum idinkana la dagaalama yani maaragtay allah sidaas uu leeyahay la dagaalama marka beledkan waa beled ilaahay u xarimay marka in la banaystana ma aha xurmadiisa darteed baana loo dayni sida saxiixaynkaba ku sugnaa can ibni cabaasin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalard maka maalintii ilaahay subxaanah watacaala samaawaadkii ardada u abuuray ayuu xarimay fahuwa xaraamun bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama laga gaaraa sidaasuu muxaram ku yahay in lagu dagaalamo aanan la ogolayn markaasuu yihi walam yaxila lii ilaa saacatu min nahaar anigana hal saacdaa la ii xalaaleeyey oo allah ii xalaaleeyey markaa mushrikiinta ka cayrinayay fatxi maka waktigaas ayaa la ii xalaaleeyey buu leeyahy marka soo usoo wada wuxuu leeyahay fain axadun tarakasa bikitaali rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam qof hadduu rugso ka dhigta nabi maxamedba waa dagaalamay anna waa dagaalamaya bayt illahi alxaraam ayuu ku dagaalamay oo yidhaahdaa faquluu waxaa ku tidhaahdaan ina allaha adina lirasuulihi walam ya'dan lakum yani qofkii rugso weydiisto anna waa ii banaan tahay yidhahda waxaad ku tidhahdaan allah nabiyllahi maxamed yani nabiyllahi maxamed allah baa u rugseeyey laakiin idinka rugso idinma aha allah idinma rugsaynin marka fain qaataluukum hadday xaramka idinkula diriraan faqtuluuhum la dagaalama kadalika midkaasi aan soo sheegnay waa jaza lkaafiriina gaalada abaalmarinteeda jazaeedu waa kaa wey in meeshii ay dadka muslimiinta ka bixiyeen laga bixiyo hadday xaramka kugula dagaalamaan inaa iska dhiciso waa jaza ay leeyihiin oo adduunka ku leeyihiin weeyaan hada wabillahi tawfiiq sal allah sal